subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington
waa subax axada bisha may waa lix sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toanka iyo sagaaltoanka mitrban iyo bogga v o a somalia dadkam idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya saare cabdi axmed iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mida warbixin gaara oo aan ku eegayno heerka shaqo helista dhallinyarada soomaaliyeed ee soo dhammaysta jaamacadaha dalalka maraykanka iyo kanada magaca guud oo ah in dadka soomaalida ay ku daneeya crimeka iyo dhibaatada marka mar waa islaam mar waa waa afrikaan marna waa soomaali waxa waaye qof meel ka shaqeeyo oo kale la yaqaano inay networking ay sameeyaan networkingkaas waa qof aad taqaanid inuu meel recommendation kugu sameeyo yidhaahdo qofkaan aqaana ardaygan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan marinka gaza oo falastiiniyiintu ay maamulaan oo qarax ka dhacay ay ku dhinteen ilaa iyo lix ruux ciyaarihii iyo qodobo kaleoo dunida ku saabsanba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
hogaamiyaha mucaaradka ruushka ee sida weyn loo yaqaano alexey navalni iyo boqolaal taageerayaashiisa ah ayaa sabtidii lagu xiray magaalada moscow ee xarunta dalka ruushka kadib markii ay mudaaharaadyo qabsadeen waddooyinka moscow iyo sagaashan magaalo kale oo dalka ruushka waxaase dabadbaxyadaasi looga soo horjeeday in markii afraadu xukunka dalkaasi uu hayo madaxweynaha dalkaasi valadimir putin oo doorashadii dhowaan dhacday ku guulaystay lana filayo in maalinta isniinta loo dhaariyo xilkaas markale daqiiqada uun kadib markii navalni uu soo gaaray halka uu dibadbaxu ka dhacayay bartamaha moscow waxaa xiray ciidamo biliis oo goobta soo gaaray isaga iyo nicolia linskin oo ay xulufo wadaag yihiin koox madax bannaan oo la socota xaaladaha ayaa waxa ay ku qiyaasaysaa in kun iyo saddex boqol oo qof lagu xiray waddankaasi ruushka intii ay dibadbaxyadu dhacayeen kuwaasoo laga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi valadimir putin
ciidamada maraykanka ee neefiga ayaa buuxdhaafiyey joogitaankooda badda atlantic oceanka si ay uga jawaabaan dalab lagu kordhinayo ciidamada nafalka ee halkaasi ku sugan halkaasoo milatariga ruushkana ay joogaan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa ku dhawaaqday jimcihii in neefiga maraykanka qaybtoodii labaad la geeyey atlantic ocean toddoba sano kadib tan iyo markii hore oo halkaasi looga soo saaray cilado farsamo arrintani waa muhiim sidoo kale waa wax muhiim u ah ammaanka iyo deegaanka sidaas waxaa yidri madaxa howlgalka neefiga maraykanka admiral john richardson oo ka hadlayay isagoo wariyaasha la hadlayay markab dagaalo dushiisa ah
wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a aynu gudagalno qodobada kale idaacadda saakaan idinkugu hayno dhallinyarada soomaaliyeed ee dalalka kanada iyo maraykanka ayaa marka ay soo dhammaystaan heerarka jaamacadaha ee masterska iyo b h d da waxaa qaar badan oo ka mid ah ay la kulmaan dhinaca waxa ay la kulmaan caqabado ay ka midka yihiin dhinaca helista shaqooyinka iyadoo waxaana la sheegaya in arrinkaasi ay salka ku hayso ardayda soo galootiga oo aan helin dad ay ku xiran yihiin xirfadaha shaqo ee ay markaasi baranayaan islamar ahaantaasina ku garab qabta marka ay doonayaan inay shaqo helaan warbixintan ayaa waxa ay dhinacyo badan iyadoo taabanayso isku soo dubiriday islamar ahaantaasina diiradda ku saaraysa wariyaha v o a zaare cabdi axmed oo qaar ka mid a ardadaasi kasoo baxay jaamacadaha dalalka maraykanka kanada inoo haysa
dalka kanada oo dhallinyarada soomaalida ay caqabado ku salaysan dilalka iyo isticmaalka daroogada ay ku haysataa halkaasi ayaa haddana caqabado taasi ka gedisan waxay haysataa dhallinyarada marka ay dhammeeyaan jaamacadaha dalkaasi heerarkooda islamarkaasina ay ula sinaan waayaan dhigooda ardayda ah wixii ay barteen inay shaqooyin si siman u wada helaan cabdulaahi maxamed aadan waa wiil da'yar ka qalinjibiyey jaamacadda heerka koowaad ee magaalada toronto ee toronto university waxa uu bartay cilmiga bulshada ee sociologiga waxa uu waxbarashadiisa masterskana u wataa wakhtigan wuxuu ii sheegay in dhallinyarada soomaalida ah fursadaha shaqada ay aad ugu adag tahay dalkaasi inay helaan marka loo eego heerarka soo galootinimada muslimnimada iyo soomaalinimada oo xiliyada qaarkood suuragal ay tahay in lagu faquuqi karo sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaa la sameeyey daraasad maaragtay ka hadlayso maaragtay sida ay soomaalida dhalinyarada soomaal shaqla'aantooda ay maaragtay sameynayso inay cilmibaas ku sameeyaan marka waxay ogaadeen boqolkiiba sod toddobaatan iyo saddex dadkii ka qayb qaatay daraasadaas ee dhalinyarada soomaaliyeed waxay ka qalin jibiyeen kulligood jaamacadaha maaragtay ama institutionada waxbarashada ee sare ee canada haddana dadkaas tirada aanan shaqaynin waxay ku dhaweed boqolkiiba sideed iyo toban macnaha oo aad iyo aada uga badan numberka guud ee unemploymentka canada marka waxaa jira shaqala-aan aada u baahsan oo dhalinyarada soomaaliyeysata oo aanan ku imaanin aqoon darro ay ku timaado maaragtay xoogaha inay kala kulmeen cadaadis iyo iyo cunsuyo xagga suuqa ah waa garta marka maxaa loo tiirinayaa haddii lasii qodo la fiiriyey maxaa si gaara soomaalida ku gaar ah horta soomaalida keliya ma aha ee waxa weeyaan horta guud ahaan dadka immigrantska ee canada markay ku cusub yihiin waxay la kulmaan xagga suuqa shaqada waxay kala kulmaan dhibaatooyin badan oo soomaalida waxay lamid yihiin guud ahaan immigrantskaas guud haddana laakiin nasiibada soomaalida generationkii labaad weyaan waxaad shaqa la-aanta haysato dadkii hore waxaa la dhihi karaa waxay kala mid ahaan lahayn immigrantska marka sababta ugu weyn waxa weeyaan sidaan ognahay waxaa la dhaho stereotypes ama maaragtay magaca guud ee soomaalida laga haysto waa dad dagaalo wadan wadankeena iyo dhibaatada ka jirta saameyn bay ku yeelan kartaa waxaa kaloo jirta soomaaliya inta joogta wuxuu maaragtay ka jira ayagana sidoo kale magaca guud oo ah in dadka soomaalida ay ku baniyaan crimeka iyo dhibaatada marka mar waa islaam mar waa waa afrikaan marna waa soomaali si lamida ardaygaasi ku sugan dalka canada waxaa yaasir maxamed siriin oo isna ku sugan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka halkaasi oo uu ka baxay jaamacadda minnesota university oo uu ka bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga uu ii sheegay in wax badan isbedelo siyaasadeed oo dalkan ka dhacay muslim naceebka oo soo batay awgeed ay suuragal ka dhigtay in saameyn xoogan ay ku yeeshaan in dhallinyarada soomaalida ee wax ku baratay gudaha dalkan maraykanka ay kuwa dhigooda ah ula sineen dhinacyada fursadaha shaqo dhowr caqabadood waa taqaanaa maraykanka hadda dib u fiirso taariikhiyan in madowga for example tay xilli maxaa la dhahaa la cunsuriday jiray laakiin hadda yani modern america maxaa la dhahaa maraykanka yani lama ogolo waxyaabaha cunsurinimada marka caqabad mid guudaa jirta oo ah mid dadka minority o dhan saameysa sida hisbanica sida maxaa la dhahaa dadka sogolotiga immigrantska ah iyo dhammaan madowga oo wadanka lagu tira badan yahay ta ugu weyn waa midda racialka ah oo maxaa la dhahaa midda kale oo soomaalida u dheer taas waxay tahay waa dad muslimiin maadaama ay yihiin yani dhibaatadii ka dhalatay yani september eleven wadankan yani weerarkii lagu soo qaaday darteed waxaa dhici karta in dadka badan oo maraykan ay yani image khaldan ay ka qabaan dadka muslimiinta ah taas iyadana marka qaar sababta in yani caqabad weyn ahna xaqiiqatan maxaa la dhahaa isfaham waa u dhexeeyo dadka markay doontaan iyagoo muslimiin ah ay shaqay doontaan yani ay ku waayaan shaqada ay heli lahaayeen maadaama ay muslimiin yihiin dartood laakiinse doctor maxamed cali oo toddobaadkii hore uun ka qalin jibiyey jaamacadda morgan state university ee magaalada baltimore ee gobolka maryland waxa uu qabaa in waxa ugu muhiimsan ay tahay ardayga inta uu ku guda jiro jaamacaddiisa oo uusan qaadanin shahaadada qalinjibinta inuu ardayga sii samaysto dad uu ku xiran yahay taasi oo u sahli karta khibradda wixii uu bartay inuu helo fursado shaqo oo markaasi keeni karta in si fudud uu u helo
wadanka aan joogo soomaalida ha noqdo ama minoritiga kale sida madowga oo kale iyo ama indha yar ama waxaa wanaagsan sanadkooda saddexaad inay internship wax la yidhahdo ay ka shaqeeyaan shaqooyin iska yar qaar lacag lagu helo qaarna lacag aan lagu helin ay qabtaan tan kale ugu muhiimsan waxa waaye qof meel ka shaqeeyo oo kale la yaqaano inay networking ay sameeyaan networkingkaas waa qof aad taqaanid inuu meel recommendation kugu sameeyo yidhaahdo qofkaan aqaana ardaygan oo ku wanaagsan shaqada inuu qaban karo kasokowse dadaalkaasi iyo ku-xirnaanta bulshada qaybaha aad isku mihinada tihiin waxaa doctor maxamed cali asna uu qiray inay jirto caqabadaha ardayda badan ee ka dhawaajiyeen ee ah in shaqooyinka ay noqdeen yaa taqaanaa halkii ay ahaayeen maxaa taqaanaa markii hore
statement hadal waxaa jira maraykanka ay dhahaan qofka hadduu madow yahay qofkaas waa inuu twice as good yani double good inuu noqdaa si oo shaqooyinkii cadaanka loo siin lahaa marka iska statement laba jibaar inuu cadaanka ka fiicnaado qofkaas qofkaas inuu laba jibaar cadaanka ka fiicnaada yani waxaan ka wadaa qofka cadaanka hadduu program iyo ama nursing uu qabanayo horta horta nursing iyo dadka nursing ku jira ama ku jira computerka inta badan shaqooyinkooda dhib kuma qabaan laakiin dadka kale haddana field waxyaabaha kala bartay marka dadkaas kale waa inay laba jibaar ka fiicnaadaan qofka caddaanka waa fantasa maaha si ay shaqo u helaan marka waxaa muhiim qofka inuu dadaalo number one number two qofka inuu markuu interview i meel aadayo laga gartaa qof oo respectable ahaan u dhaqma isla gudaha dalka maraykanka maxamed cusmaan oo asna ah wiil dhallinyaro ah waxa uu dhowaantan ka baxay jaamacadda indiana university waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha muddo yarna dowladda hoose ee magaalada indianabolis ayuu u shaqeeyey wuxuu ii sheegay in aqoonta oo la barto ay ka weyn tahay mararka qaarkood inaad leedahay xiriiro iyo cid kugu saacida wixii aad baratay gaar ahaana in lagu helo goobaha shaqo ee aad buuxin karto waxaan dhihi karaa sahro labadaba wayna fuudahay wayna adag dhanka kalena dee arrimaha guud ama maxaa lii dhaqaalaha guud baa dhib ka jira dadka ardayda soo qalan jabiso badanaa waxaa lagu xidhaa inay khibrad leeyihiin dad kale oo kusii jiray suuqa oo sanado soo shaqeynayo khibradle baa shaqada ka hor qaadanayo aniga markaan jaamacadda dhameeyey ilaa markii aan shaqo helay ilaa saddex bilood iyo xoogaa bay u qaadaysa dadkan waxay hayr garaynaya ama ama shaqaaleynayaan dad ay garanahayaan dad ay yaqaanaan dadka badanaa shaqada say ku helaan xataa ma aha qaabka caadiga loo codsado ee laiska suga ma ahane dad ay yaqaanaan ama aabahooda ama walaalkooda ama qof kaleo yaqaanaan baa qof kale balse inkastoo caqabadaha fursadahan shaqo ay jirto marka dhallinyarada ay waxbartaan haddana waxaa xaqiiqadii jirta in arday badan oo wax ka baratay gudaha dalkan maraykanka iyo kanadaba ay yeesheen mustaqbal fiican waxaana qaar badan oo ka mid a ardaydaasi ay noqdeen kuwo ka shaqaysta gudaha dalkan maraykanka amaba dib ugu gurya noqdo waddamadii afrika ay ka yimaadeen gaar ahaanna kuwa soomaaliya ka yimid kuwaasi oo ayaguna shaqooyin fiican ku hela shahaadooyinkii halkan ay ka qaateen warbixintaasi zaare cabdixmed ayaa inala socodsiinaysay halka aad ka dhegaysanaysanna waa v o a
wararka ka imaanaya gaza ayaa sheegaya in lix qof ay ku dhinteen qarax ka dhacay sabtidii shalay ahayd marinka gaza mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen dad rayid u badan warbixin ku saabsan amuurtaas waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee dalka masar magaalada qaahire xuseen cismaan saxnuuni ashraf al khudra afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiin ayaa sheegay qaraxa ka dhacay magaalada ghaza inay ku dhinteen lix qof halka dhaawacuna uu ku sheegay saddex qof afhayeenka ayaa afka ku balaariyey in meedadka iyo dhaawaca la dhigay cisbitaalka shuhadada aqsa ee magaalada deer belji ee marinka ghaza dad goobjoogyaal ah ayaa xaqiijiyey in qaraxa uu ka dhacay deegaanka al suwaydiya ee bartamaha ghaza waxaayna ku tilmaameen in qaraxa uu ahaa mid xoogan oo geystay burbur badan qaraxa ayaa lala eegtay guri uu deganaa qof ka tirsan ururka xamaas waxaana dhulka ku xeeran guriga buux dhaafiyey gawaarida gargaarka degdega iyo ciidamada amniga ee ururka xamaas si loola tacaalo dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi dhinaca kale ururka xamaas garabkiisa milatariga kataa'ibul qasaam ayaa sheegay lixda qof ee ku geeriyooday qaraxa inay ka tirsanaayeen garabka milatariga ee ururka xamaas war murtiyeed ka soo baxay kataa'ibul qasaam ayaa lagu sheegay in dowladda israa'il ay soo diyaarisay qaraxa lala eegtay bartamaha marinka ghaza laakiin dhinaca kale ciidamada israa'il ayaa beeniyey in wax lug ay ku leeyihiin qaraxa weyn ay ka dhacay magaalada ghaza ee dhulka reer falastiin haddaba doctor ismaaciil xuseen fayte oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey siduu u arko qaraxa ka dhacay magaalada ghaza qaraxa ka dhacay magaalada zawaayida ee ka tirsan ghaza halkaasay ku xoogan yihiin maamulka falastiiniyiinta ee loo yaqaano xamaas halkaasoo lagu beegsaday guri ku yaalo magaalada ghaza ay ku jiraan lix ka mid a garabka hubaysan ee ururka xamaas kaasoo lagu dilay lix ka mid a saddexna lagu dhaawacay waxay isla markiiba ururka xamaas ku eedeeyeen inay ka dambaysay qaraxa dowladda israa'iil halka israa'iil ay isla markii beenisay dadka ka faallooda arrimaha carabta ama gobolka mandiqada gobolka dhexe waxay leeyihiin waxaa looga gol lahay qaraxa ah in lagu cuuriyaamiyo halganka ay wadaan dadka falastiiniyiinta ah ay ku doonayaan inay dib u soo ceshtaan xorriyaddii dhulkooda kaasoo israa'iil ay ku qaadatay xoog isla halkaa ayayna weli kusii ay sii wadaan dadka falastiiniyiinta inay halgankoodii ay sii wataan ay dhulkooda kusoo xoraystaan ilaa iyo hadda maamulka falastiin oo uu madaxweynaha ka yahay maxamuud cabbaas kama hadlin weerarka qaraxa ee ka dhacay marinka ghaza sida warbaahinta falastiin lagu sheegay maamulka maxamuud cabbaas ayaa bilaabaya baaris ku aadan arrintaasi ayagoo kaashanaya ururka xamaas ee ka arrimiya marinka ghaza xamaas iyo maamulka falastiin ama ururka fatax ayaa ku kala aragti duwan siyaasadda maamulka falastiin balse waxa ay ka midaysan yihiin iska caabinta ciidamada dowladda israa'iila arrimahan ayaa imaanaya xili maalmihii ugu dambeeyey dowladda israa'il ay ku hanjabtay inay duqeymo xagga cirka ay ka geysan doonto marinka ghaza ka gadaal markii dhinaca bari ee magaalada ghaza ay ka socdeen jimco kasta dibadbaxyo ka dhan ah xukuumadda israa'il taasoo ay ku dhaawacmeen boqolaal falastiiniyiin ah xuseen saxnuuni v o a qaahira
weli laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ayaad la socotaan kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay caasimada ruushka ee moscow sabtidii kuwaasi oo kasoo horjeeda in markii afraad uu xukunka dalkaasi sii hayay madaxweyne valadimir putin putin ayaa doorashadii dhowaan ka dhacda dalkaasi uu ku guuleystay inuu xafiiska kusii nagaado ilaa iyo labada kun iyo afar iyo labaatanka charles maynis ayaa ku sugan magaalada moscow warbixintana soo diray waxaase soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan
dibadbax sameeyayaasha ayaa waxay isku soo qabanqaabiyeen sidaas taan wax iska caabin kuwaas oo uu hogaaminayey hogaamiyaha mucaaridka alexi navalni waxay ku mudaaharaadayeen astaan ah nooma ahna boqortooyo waxayna ka soo horjeedeen in putin uu mar kale waddanka sii hogaamiyo banaanbaxyadan sabtidii dhacay ayaa imaanaya iyadoo uun laba maalmood ay ka harsan tahay xilli la filayo in putin mar kale loo dhaariyo xilka madaxtinimada waddankaas fagaaraha bushkin ee moscow waxaa isku soo baxay kumanaan mucaaradka putin kuwaas oo ku qaylinayay putin waa tuug oo ha dhaco iyadoo xidhan koofiyad ay ku qoran tahay waxaynu nahay awoodda ayay zefedlana zefranova oo u dhaqdhaqaaqda mucaaradka waxa ay sheegtay in ruushku uu noqday maamul keligii talis ah intii uu putin xafiiska uu joogay waxay tidhi wax kasta oo u wanaagsan qaanuunkeena ama dastuurka dalkan waa iska indha tiraan oo waa ay jabshaan waana dembiiliyaal ayay sii raacisay safronova navalni ayaa ruuxiisa wax yar uun ka qayb qaatay banaanbaxyada intii ay socdeen ka hor inta aysan goobta ka kaxaynin ciidamo biliisa oo ku eedeeyey inuu ka qayb galay bannaanbax aanu sharciyaysnayn keliya ma ahayn dadka dibadbaxyada dhigayay kuwo ka soo horjeeday putin dhanka kale waxaa jiray taageerayaasha putin kuwaas oo waddooyin ka qabsaday waxay ku qaylinayeen putin iyo ruushka iyo maya maydan oo ah ooraah loo adeegsaday waddooyinka yukrain markii kacdoonka waddankaasi uu ka dhash sannadkii taas oo sababtay in lagu rido dowladdii taageersanayd ruushka
warbixintii wariyaha v o eda charles maynis uu kasoo diray magaalada moscow oo jamaal axmed cusmaan uu nala socodsiinayay subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatanna waa ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo horyaalka dalka ingiriiska ayaa haatan gabagaba maraya oo kooxaha qaar waxaa u dhiman laba kulan waxaana jira in kooxaha hoose horyaalka dalkaasi ay qaarkood ka cararayaan sidii ay ugu noqon lahaayeen ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi ingiriiska waxaana jira xafiltan kooxo badan ka dhexeeya si markaas saddexda kooxood ee ugu hoosaysa oo ku noqonaysa ciyaaraha seeribiida ay kooxuhu siday uga mid noqon lahaayeen arrintaasi ay uga cararayaan kooxaha sida aadka ah looga cabsida qabo sannadkan inay ku noqdaan heerka hoose ama heerka labaad ee horyaalka dalka ingiriiska waxaa ka mid ay stoke city westbromich albion swan city southamptom huddersfield town westerham united intaasi oo kooxood koo xaqiijisay ma jirto inay ka badbaaday ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska kulamo adag oo haddaba kooxahaasi qaar ka mid ay ciyaareen ayaa shalayto iyo habeenkii xalay ahaa laiskugu hor yimid kooxda stoke city oo iyadoo haatan sagxadda fadhisa ugu hoosaysa horyaalka dalka ingiriiska ayaa labiiyo hal waxaa kaga badisay kooxda crystal balace kooxda f c banmont ayaa ku istaagtay swan city waxayna ka mid dhigtay swan city inay ka mid noqoto saddexda kooxood ee haatan horyaalka dalka ingiriiska ugu hoosaysa lester city ayaa laga faa'iidaystay oo gurigeeda waxaa ku dharbaaxday kooxda westerham united oo laba gool iyo waxba ayaa lester lagaga badiyey taasi oo haatan soo dadejinaysa inuu shaqadiisa waayo macallinka lester oo dad badan haatan ay doondoonayaan in shaqada laga buriyo watford ayaa iyana waxay labaiyo hal kaga badisay kooxda newcastle united kooxda westbromich albion ayaa hal iyo eber iyana ku qabatay kooxda tottenham hatsburg kooxda westbromich albion waa kooxda labaad marka la eego kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalkaasi ingiriiska hase ahaatee dhowrkii kulan oo lasoo dhaafay kooxdu guulo ayay helaysay taasi oo haatan suuro gelin karta in ay mucjiso la timaado oo kooxdu ay ka badbaado ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska laakiin way adag tahay inay arrintaasi suuro gasho kooxda everton ayaa bareeja hal iyo hala waxay ku celisay kooxda southampton oo qarka u kortay in ay saddex dhibcood ka qaadato kooxda everton sagaashankii daqiiqo markay ciyaartu maraysay ayaa goolka bareejada kooxda everton waxaa u dhariyay ciyaaryahan tom davis kaasi oo rajabeel ku riday kooxda southampton oo iyadu haatan qarka u saaran inay iyana ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska haddii aan haddaba jalleeco siday u kala horreeyaan kooxahaasi waa kuwa ugu hooseeya ee stoke city ayaa ugu hoosaysa oo dabcan iyadu xaqiijisay inay ka mid noqonayso kooxaha sanadkan ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee westbromich albion ayaa iyadu waxay leedahay koob iyo soddon dhibcood kooxdani rajadoodu inay ka badbaaddo waxay ku xidhan tahay kooxaha kale ee ciyaaraya natiijooyinka ay helaan iyo in kulanka ugu dambeeya iyadu ay badiso swan city oo iyada laba kulan ay u dhiman yihiin ayaa iyana ka mida saddexda kooxood ee haatan ugu hoosaysa kooxda southampton ayaa iyadu madaxa kala soo baxday kaalinta ugu hoosaysa kooxaha noqonaya oo soddon iyo saddex dhibic ayay leedahay swan city iyo iyadu waa isku dhibco laakiin gool tirsi ayay ku sarraysaa min laba kulan ayaa labadan kooxood u dhiman kooxda huddersfield town oo iyada saddex kulan ay u dhiman yihiin ayadu waxay leedahay soddon iyo shan dhibcood westham unitedna soddon iyo siddeed dhibic ayay leedahay oo dabcan iyadu haatan waxay u muuqanaysaa in ay qarka u saaran tahay in ay badbaado haatanna horyaalka waddankaasi talyaaniga iyo kulamadii habeenkii xalay ahaa kooxuhu ay iskaga hor yimaadeen kooxda ac milan ayaa afar gool iyo hal waxay ku qabatay kooxda helesbarona yuventus ayaa iyana saddex iyo hal waxay ku dharbaxday kooxda kubadda cagta ee bolonia isbaynna kooxaha herona iyo ebar oo kulmay ebar ayaa afar iyo hal ku badisay atletica bilbaona labiiyo eber waxay ku martay kooxda real abatis saltivigo iyo deportiva lacaruni oo kulmayna hal iyo hal bareejaha ay iskula agdhaceen kooxda vilareal ayaa guul lama filaana ka heshay kooxda falangia oo hal iyo eber ayay kaga badisay waxaa xusid mudan horyaalka waddanka sbain in maanta amaba caawa aan idhaahdii uu dhacayo kulan aad u xiiso badan oo ay foodda isku dari doonaan kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo barcelona labadan kooxood ayaa waxa ay ku kulmayaan gegida caanka ah ee benabeyo stadium aan idhaahda ee nucam ee kooxda kubadda cagta ee barcelona ay ku ciyaarto waana kulanka el kalasico oo dabcan taageerayaasha ugu badan oo dunidu ay sugayaan sidii ay ciyaartaasi xiisaha leh u daawan lahaayeen kooxda kubadda cagta ee barcelona ilaa iyo hadda hal kulan lagama badin horyaalkan ay ku sii guulaysatay oo kulamada koobani ay ka harsan yihiin dhinaca iyo haddii aana jalleeco ciyaaraha kubadda kolayga ee waddankan maraykankana waxaa goor dhoweed soo gabagaboobay kulan aad u xiiso badan oo dhex marayay kooxaha boston celtics iyo philadelphia sixers lugtii saddexaad ayaa lagu ciyaarayay guriga philadelphia ciyaartan oo dabcan ahayd mid adag ayaa daqiiqadihii loogu tala galay waxaad moodaysay in ay ahaayeen kuwo ay labada kooxood ismari waayeen markii lagu daray shan daqiiqo oo dheeri ah amaba waxaa loo yaqaano overtimeka ayaa waxaa guushu ay raacday kooxda boston celtics oo iyadu boqol iyo hal iyo sagaashan iyo saddex kaga badisay sidaasina saddex lugood oo labadan kooxood ay ciyaareen boston ayaa badisay hal kulan haddii ay badiso waa kulanka soo socda oo labadan kooxood guriga filadelfiya ku ciyaarayaan waxaa boston ay u soo gudbi doontaa wareegga semifinalka ee ciyaaraha n b a da dhegaystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga taatane kulan dambe oo mascadooydala sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo ciyaarihiina la socodsiinayay ukaasiyaha subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan gebgabadii idaacadda ayaan kusii dhowaaneynaa dhinacii heesaha haddii aynu jallecno heestaa hadda dhigihiina ku soo dhacaysa waa heestaa uu ku luqiyo fanaanka cabdi baadil iyo heesta walaalkii jiri ku soo dhowooda
heeskaasi walaalkii jirow iyo fanaanka codka baxsan ee cabdibaadil ayaan idaacaddeenii kusoo gebagabaynaynaa subaxnimo jamaal axmed cusmaan iyo anigoo saare cabdi axmeda iyo eliyaas gabaylo oo dhammaanteenna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
wayna